kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada barnaamijkeenna toddobaadkan qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah heerka horumarka waxbarasho ee dhallinyarada puntland iyo caqabadaha haysta iyo dhallinyarada ku nool gobolka sool oo sameynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah aan ku bilowna guddoomiyaha dalladda dhallinyarada ee magaalada qardho cabdikariin maxamed cusmaan ayaa ka hadlay heerka waxbarasho ee dhallinyarada puntland fursadaha ay haystaan iyo caqabadaha ka haysta sidii ay guul uga keeni lahaayeen xilli dhowaan puntland ay soo gebagabaysay imtixaanka sanad dugsiyeedka iskuullada oo kumanaan arday ah ay ka qayb galeen wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaana waraysigan la yeeshay
waxbarashada ee puntland ee dhallinyarada puntland marakan meesha ugu fiicnayd ayay maraysaa puntland waa gobolada puntland iyo degmooyinka puntland sanad walba waxaa ka soo qalinjabiyaa dugsiyada hoose dhexe iyo sareba dhallinyaro aad iyo aad mataqaanaa u tiro badan marka sanad walba waxaa soo qalinjabinaya intaasoo arday sidoo kale jaamacadaha badan ayaa ku yaala puntland sanad walba arday ayaa ka qalinjabinaysa marka doorka waxbarashada waxaa la odhan karaa waagii horeo kale sanadadii horeo kale way ku yaraan jireen laakiin hadda puntland intay jirtay oo weliba waxaa la odhan karaa shan iyo tobankii sano ugu dammeeyey waxbarashada puntland waxay maraysaa doorkii dhinaca dhallinyarada aad iyo aad bay dhallinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan una baranayaan una fahansan yihiin muhiimadday waxbarashadu leedahay waxaad ka dareemaysaa qalinjabinta ardayda dugsiyada sare iyo ardayda jaamacadaha waxa weeye aad iyo aad bay tiradoodu ay u kordhaysaa waxbarashaduna waxa weeyaanay aad iyo aad ba mataqaanaa loogu dadaalay dhinaca dugsiyada iyo dhinaca jaamacadaha iyo dhinaca macaahidda intaba waxaa la odhan karaa meeshii ugu wanaagsanayd oo dhallinyaradu wax ku baran lahayd ayay maraysaa oo aad iyo aad bay dhallinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan waxaa laga dareemi karaa korarka waxbarashada inay dhallinyaradu aad iyo aad dhinaca waxbarashada ugu dhiiran yihiin adigu waxaa tahay gudoomiyihii dhallinyarada ee gobol karkaar ee magaalada qardho waxaa jira dhallinyaro badan oo fursadahan u saamixin in waxbarashadu ay sii wataan oo qaarkood kale ay kaga haraan dugsiyada hoose dhexe marka ka gudo ahaan dhallinyaro doorkiina ma qaadataan arrintaasi ku saabsan haddii ahaan lahaydin maamuladii iskuulka dhallinyaradan loo gacan geliyo oo macnaha la farageliyo heerarka waxbarasho ee lacagta haddii laga yareen karo xaqiiqdii anagu doorka kan dhalinyar daladahaan waanu u qareenay waxbarashada dhallinyarada hadda kahor waxaa jidhay dhallinyaro dan yara oo waxa weeyaan aan woodin waxbarashada inaan ururinay oo mataqaanaa fursado waxbarasho aan la raadinay oo aan u qaybinay gooba waxbarasho aan geynay hal iyo labo aan u qaybinay oo geynay dhallinyaradaasuna mataqaana maanta ay ka mid yihiin dadka waxbaranaya waxaa kaloo jidha dugsiyada sare magaalada qardho iyo dugsiyada hoose dhexe magaalada qardho intaba waxaa jira dhallinyaro ay fursad waxbarasho ay siiyeen oo ay naga taageereen oo waxaa jidha dhalinyaro waxbarashada qayb aan awoodin oo dhigata oo dugsiyadu ay waxa weyaan fursadda ay siiyeen baa jidha waxaa jidha qayb inta kale oo lacag laga qaado waalidiintood ay waxawey lacagta ay bixiyaan fiiga waayo dakhliga dowladdeenna ma saamixi karo in dugsiyadii hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadihii wixii inaan firi ka dhigno dhaqaalaha puntland ayaan noo saamaxayn taasaa keenaysa marka annaguna dee ka dhalinyar ahaan dhalinyarada waa u qareennaa dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare oo gobolka ku yaalintaba xiriir dhow baan wada leenahay dhallinyaradan ka wada mucaamilnaa in fursadaha waxbarasho ay helaaniin weliba intay awoodi karaaniin inay mataqaanaa ay fursad siiyaaniin maxaa caqabada ah oo mararka qaarkood aad kala kulantaan bahda waxbarashada hortan iyo caqabadu caqabado way imaanayaan laakiin caqabadaha iyo horumarka marka la isbarbar dhigo dhinaca horumarka ayaa aad iyo aad u ballaaran laakiin caqabado way jiraan hadda dhowaan waxaa jirtay puntland arday badan oo cabanaysay oo qaybtood ay ka soo boodeen dugsiyada hoose dhexe qaybtood ay waxa weye ka boodeen galaasyo dugsiyada sare ah way jireen anigu haddeer wasaaradda waxbarashada ayaan arrintaa darteed u booqday oo u tegey agaasimaha guud waa arkay agaasimayaal guud wasaaradda kale waa arkay bahda waxbarasho oo dhan waa arkay waxaan weliba jira arday ilaa fooman ilaa foomfoor dhigtay oo lagu haysto shahaadada waxa weye dugsiga hoose lagu haysto baa jira wasaaradda waan la wadaagnay wasaaraddu marka aan ugu la hadlay wasaaraddu waxay ii sheegeen inay iyagu ilaalinayaan tayada waxbarashada oo aysan ogolaanayn in ardaydu soo boodboodo laakiin waxaan la wadaagay inay jiraan waalidiin waxa weeyaan ku soo tabcayey oo waxa weeyaan hooyo yaanyo gadaysa mid caana gadaysa mid hilib gadaysa waxa weeyaan ayaa intaasoo sano waxbarashada ka soo bixinaysay marka bal in loo garaabo oo sanadada dambe laga soo saaro xeer adag oo inaysa ardaydu soo boodi karin laakiin bal sanadka in il gaara lagu fiiriyo wasaaraddu waxay noo sheegtay in arrintaas ardada la kala saarsaari doono oo waxa weye hadda imtixaankii ardayda guud oo puntland way wada galeen laakiin intii la haystay in wasaaraddu ay il gaara ku eegi doonto oo la kala saari doono guddi baa la magacaabay guddi baa loo saaray anigu kolley waa dadaalay wasaaradda oo dhan waxa weeyaan wasaaradda waa tegey xarunta dhexe baan tegey garoowe wasaaradda waa la hadlay ardada qaybtooda way la soo xiriireen weli way wacayaanin waxay leeyihiin waxaan u baahannahay in imtixaankii aan galno waxaan rajeynayaa wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha guudba in ay markaan ardadaas foommanka ilaa foomfoorka dhigtay oo u baahan maanta ina waxa weye mustaqbalkooda jaangooyaan inay mataqaanaa arrintaas caqabadda inay xalliyaan baan ka codsanayaa waxay intaasoo dhan intaasoo san wax soo baranayay hadduu maanta waayo inuu imtixaankii galo waxaa laga yaba inuu waddankaba iskaga tahriibo marka wasaaradda waxaan ka sugaynaa jawaabtii ay naga ballan qaaday inay kasoo jawaabto arrinta ku saabsan edhallinyarada iskuullada dhammeeya sare shahaadooyinka waxaa lagu xidhaa dowladda dhexe mararka qaarkood caqabad bay kala kulmaan oo waxay tagaan dhankaas iyo magaalada muqdisho kadib baa waxa ay dadaal dheer markay u galaan ama xildhibaan ama wasiir kadib baa shahaada la siiyaa caqabadii ayaa weli taagan caqabadaas dhallinyarada ma jirtaa weli caqabadaas suuniyo horta sideedaba innaga dee puntland waa waxaan ka tirsanayn dowladda federaalka ee soomaaliya imtixaankeenna guud oo puntland dowladda puntland puntland waa dowladda keliya oo si gaara imtixaamaadkeeda dugsiyada sore iyo dugsiyada hoose dhexe u qaadata laakiin waynu hoostegayna dowladda federaalk oo dhinaca mataqaanaa waynu hoostegayna laakiin marar badan waxaa dhacday dowladda federaalku inay xuquuqda ardada puntland aysan helin waxaa ka mid a schoolarshipyo lagu helo magaca soomaaliya ardayda puntland ma hesho shahaadadaasoo kale ardada mataqaanaa waa lagu dhibaa iyadoo la siyaasadaynayo waxbarashaduna sideedaba ma gasho siyaasad ma gasho waxa weye waa mustaqbalkii dhammaay ubaxa soomaaliya weye marka dowladda federaalku way siyaasadaysaa iskoolashiibyo puntland xaqu lahayd kama hesho sidoo kale kama ay hesho shahaadadaas oo kale kama hesho marka waxaa moodaa dowladda federaalku inay siyaasadaynayso oo xuquuqdaas ay dhallinyarada puntland lahaayeen ay dhinaca siyaasadda u bedeshay lakin waxaa odhan lahaa in waxbarashada iyo in siyaasad ma gasho oo waa mustaqbal dhan oo dhallinyaro ayay jaangoynaysaa marka caqabadaas way jirtaa lakin waxaan rajaynaynaa insha allahu inaysan soo noqnoqon ama aysan dhicin ama mustaqbalka dhallinyarada puntland inaan la siyaasadayn xuquuqda ay ku leeyihiin magaca soomaaliya lagu helo ay ku leeyihiin inay ka helaan ama scholarship ha noqoto ama mid kale oo waxbarasho ha noqoto in la siiyo caqabad kalena yuusufa waa jidaayo niw waxa soo badanaya dhallinyaro aad u tiro badan wax baranaya waddankeennu caqabadda dhallinyarada haysata wax ka mid waddankeenni ma lahan warshado dhallinyaradu shaqo abuurka helaan ama xarumo waaweyn oo loo shaqo tago ama shirkado loo shaqo tago ma leh markii dhalinyaro hadda dhallinyaradii jaamacadaha ka qalin jabisay iyagoo jooga baa sanadka dambe kuwii dugsiyada sare iyo macaahidda iyo kuwii jaamacadaha kale qalin jabinaya horta caqabad dhinaca shaqadabaa jidho ah anu waxaan dowladda puntland tale ahaan ugu soo jeedin lahaa in mataqaanaa warshado waaweyn la maalgeliyo iyo ganacsatada reer puntlandba si dhallinyaradaas u helaan fursado shaqo abuur markay wax soo bartaaniin dalkiina loogu sii nagaado cashuur looga helo iyaga laftigoodii mataqaana shaqo abuur ay u helaan waxaan codsanayaa ganacsatada reer puntland oo dhaqaalaha haysta iyo dowladda puntlandba in la maalgeliyo waxa weeyaan maalgashi badan waddanka laga sameeyo si dhallinyaradu ay uga helaan fursado shaqo abuur
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha dalladda dhallinyarada ee magaalada qardho cabdikariin maxamed cusmaan oo u warramayey wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf dhallinyarada ku nool deegaanada gobolka sool ayaa sameynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah iyadoo qaar ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ay goobo waxbarasho ay ku jiraan kuwa farsamada gacanta ay ka fureen magaalada laascaanood oo ka soo kabanaysa dagaallo sannadkii hore ka dhacay warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda cabdikariim cabdulaahi olol dhallinyarada waxbarashada ku jirta oo qaybo kala duwan ka kooban ayaa sheegay in isbeddel ballaadhan ay ku soo kordhiyeen dhanka waxbarashada gaar ahaana ay horumar ka sameeyeen dhanka waxbarashada marka ay qaarkooda soo dhammeeyeen jaamacadaha iyo dugsiyada sare haddaba waxaanu dhallinyarada wax ka weydiinay dhanka horumarka waxbarashada deegaanada e c c khaatumo ugu horeyna axmed cabdilaahi cali ayaa sharaxaad ka bixin doona waxyaabaha sida weyn dhalinyaradu ay dhanka horumarka ee waxbarashada ay kusoo kordhiyeen
horumar badan bay inta badan dhalinyaradu ka sameeyeen waxyaabaha ay horumarka ka sameeyeen waxaa kamid a inay qaarkood ay gaadheen inay sameystaan xarumo ay gaar u leeyihiin sino iskuullo jaamacado iyo maxaayad u gaara qaarna ay adeega waxbarasho bixiyaan oo ay cilmigooda uga faa-iideeyaan bulshada oo ay magaradasa ku shaqeeyaan dadkiina ay de kaalin weyn oo waxbarashada ka banaanay dabooleen islamarkaana ay bedeleen macalimiintii hore ee ahayd kuwii dowladii hore soomaaliya inta badanna soo shaqeynayay doorkoodiina ay buuxiyeen oo halkaa ay magaranaysa waxbarashadii kaalin weyn u buuxiyeen bulshadii waxbarashada bulshada reer sool waxa weeye waxay gaadhay isku filaansho inaan wax macalimiin markii hore dibadda uga iman dhalinyarada ka shaqeeya xagga waxbarashada haday noqoto jaamacadaha sekandariyada iyo dugsiyada hoose dhexe iyo macaahidaba waxay muujiyeen kaalmo weyn taas oo laga garanayo deegaankana ka muuqatay sida tartamadii ay la galeen soomaaliya oo kale ee degmooyinka soomaaliya laga qabtay oo ay guulo waaweyn kasoo hooyeen iyadoo weliba xaaladda ay kasoo baxeen markaas la ogaa oo ay ahayd xaalada aada iyo aada u adag islamarkaana sanad iyo dheeraad dagaal ku socday taas waxay muujinaysaa cabacitiga ama magaranaysaa awoodooda waxbarashada xeerka ay marayaan intay la egtahay isbedelada ay sameeyaan waxaa kamid a inay ardayda dhiirigelin u sameeyaan rool modhal u noqdaan oo ardaydu iyaga ku daydaan jeclaysiiyaan waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay islamarkaana ay dhalinyaradii ku daydaan iyagoo iyagoo higsanaya iyaga kartida iyo firfircoonaanta ay dhalinyaradu la yimaadaan waxay saameyn weyn ku yeelataa ardayga waxbaranaya taas oo markaa keentay inuu ardayguna uu dadaal sameeyo islamarkaana ku daydo hadhowna uu noqdo qudhiisu mid kaalintii buuxiya macalinka
xagga tiknolojiyadda ama cilmigan casriga ee dunida xagga dhigaalka dhalinyaradu horumar intee leeg bay kaga sameeyeen iyagoo u adeegsanaya dhanka waxbarashada
aqoonta cilmiga kombuutarka la xidhaa wax badan bay ka bedeshay wax badanna way fududeysay saameyn badan bay keentay waxyaabaha ay keentay waxaa kamid a inuu ardaygu uu u helo fursad cilmi badan oo markii hore aan deegaanka ool inuu xitaa la baro sida uu de buugaagta international librariyada sida amazonko kale wax ka iibsan karo wax kala soo degi karo sida wax loo baaro oo baaritaan sameyn karo ardaygu wax soo qori karo islamarkaana wax abuuri karo wax qori karo barnaamijkaasi aada iyo aad buu uga saameeyey xagga technolojiyadda dhawaana waxa wey waxbarashadu dhan waxba u guuraysa dhinaca technolojiga
liibaan cismaan maxamed waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada canjiid oo magaalada laascaanood u jira dhowr iyo soddon kilomitir waxa uuna v o eda u sharaxayaa muhiimadda waxbarashada iyo horumarka deegaanka ay ka sameeyeen waxbarashadu deegaanada waxay muhiim ugu ahayd oo horumar ugu tahay deegaamadan waxbarashaduhu ka jirin marka hore waxaa ka jira wax dhalinyartiin ay ku mashquusho waxyaaba aan hayn horumar aan hayn sida mukhaadaraadkii waxyaaba lamida deegaankii marka waxbarasho la gaadhsiiyo oo dadkii aqoon ayna lahayn la siiyo waxaa kasoo baxaya dad beri ka maalin buuxin kara boosaskaas oo aanu anagu ka mid ahayn dhalinyartii markii ugu horeysay tagtay deegaamada ka bilowday macalinimo iyo maamul iyo iskool iyo waxbarasho toosa ka bilowday haddaanu waxbarashadii ka bilownay jiilba jiilkii ka dambeeyey ayuu sii horumariyaa waxaanu gaadhsiinay hab in ardaygu kasoo gudubto timaado caasimada gobolka timaado oo waxbarashadii ka baxdo dugsiyo sare iyagoo kuwii ka dambeeyey ay kusii dayanayo mid qoloba jiilba jiil ka dambeeya uu kusii dayanayo waxaa la dhihi karaa cabdikariinow deegaamada aan waxbarashadu ka jirin nolol asaasi wanaagsan kama jirto laakiin degmadii marka waxbarasha gaadho waxyaabihii kale oo dhan asaasiga nolosha asaasiga oo dhan waxyaabihii kale oo dhan waa marba tadawuc marba waxba usoo horumaraya u imanaya sidaa darteed ayaa nagu kaliftay inaan magaalada ka baxno annagoo magaalada shaqooyin ka heli karayna wax walba ka heli karayna inaanu dadka iyaga wax soo baro magaalada laascaanood waxaa ku yaalla goobo waxbarasho oo dhalinyaradu ay si iskooda u maalgeliyeen iyagoo isu tegaya smart international college kaasoo ay ugu talagaleen inay waxbarashada dadban ay ka caawiyaan dhallinyarada waxaa halkani wax ku barta boqolaal dhallinyaro ah oo iyagoo aan horey fursad waxbarasho u helin waxay ka caawiyaan farta iyo qorista soomaaliga sidoo kalena luuqadaha kala duwan ayay ku barteen qaarkoodna ay shaqooyin iyo horumar ka sameeyeen sida uu v o eda u sharaxayo xamse cabdiraxmaan axmed guud ahaan magaalada laascaanood waxbarashadeedu way kordhaysaa oo development bay sameynaysaa taana waxaa cadaynayaa in waxbarashada lasana ay hormarayso waxaa soo badanaya jaamacadihii waxaa soo badanaya dugsiyadii sare waxaa soo badanaya brimeriyadii oo xaddhaaf usii badanaya dhowr iyo afartan brimeri toddoba jaamacadood toddoba secondary taasina waxay caddaynaysaa in waxbarashadii iyo dhallinyaradii inta badan ee hadda ka shaqaynaysaa macalinimada ka shaqeysa magaalada laascaanood waxay u badan yihiin boqolkiiba siddeetan boqolkiiba sagaashan dhalinyaro ganacsiyada waxbarashadee soo kordhay hadday jaamacada noqoto hadday secondary noqoto dadka dhalinyarada ee furanaya ee horumarinaya waxbarashadii oo ka shaqeynaya waxay u badan yihiin dhalinyara u badan yihiin taasina waxay caddaynaysaa in dhalinyaradii ay fahmeen ahmiyada waxbarashadu ay u leedahay deegaanka ta gaar ahaan haddaan ka hadalno waxbarashada dadban ee collegeka smart uu bixiyo runtii labada kun iyo toddobiyo tobankii ilaa labada kun labada kun iyo labaatan iyo afartii hadda joogno waxaan soo saarnay ilaa shan dufcadood dufcadda ugu yareed ay ahayd siddeetan qof tii ugu badnaydna ahayd boqol iyo soddon qof intaa dhalinyarada aan soo saaranay runtii waxaa jiray kuwo aan uga bilownay a b c aan uga bilownay maantana horumarka ay gaadheen macalimiin ah qaarkood ayagu waxbarasho caadiya furteen oo iskoolo furteen oo brimeriya furteen qaarkoodna iskoolo ka shaqeeyaan oo ay macalimiin yihiin qaarkoodna ay isla kulajka laftarkiisa ka shaqeeyaan oo ka howlgalaan ayaa jira waxaa jira dhanka kale caafimaadka aan bixino oo aanu jimciya khamiista bixino aan ugu talagalnay inay dadku isku dhisaan dadka waxbarashada dadban ah ee adalka educationka loo yaqaano dadkaas waxay u badan yihiin dumar dumarkaas markay waxbartaan ee ay halkaasana dhammaystaan ay waxbarashadooda ku kaabaan luuqadiina kaabaan waxay hore usii wataan waxbarashadooda xamse waxaa jirta dhalinyaro badan oo iyagu xilliga waxbarashada dhaafay oo goobaha waxbarashada idinku yimaada bal ka war
dadka waxbarashada xilligooda dhaafay ee noo yimaada waa dadka ugu faraha badan ee uu kulejku gacanta ku hayo ee uu dhiso runtii waa dad aada u dadaala waa dad dadaalkooda laba jibaara marka loo eego ardada iskooleyda ah ee dhigata kulejka way ka dadaal badan yihin runtii
aada ayuu mahadsan yahay cabdikariin cabdulaahi olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab cidiiu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internet-ka ee v o a somaali dot com intaaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo